होगणशे गुरु का होगणशे nolosha aadamiga guushiya barwaaqada guurka hogaanshe guurka hogaanshe wilgaboogaraad waxaan gacantiisu furan tahay marna gacal wadaagta hadduu calabku kuu galo gurwaxku joogtaye zagure gurwaxku joogtaye zagure wilgaboogarad wacan gacantiisu furan tahay marna gacal wadaagta hadduu calabku kuu galo gurwaxku joogtaye zagure ruuxdu joogtaye zuhure gurkiinu gurqay gurigiinu gurinagi gurkiinu gurqay gurigiinu gurinagi gurinagi gurinagi gurinagi gulowkaye gulowkaye gurkiinu gurqay gurigiinu gurinagi gurkiinu gurqay gurigiinu gurinagi gurinagi gurinagi gurinagi gulowkaye gulowkaye
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka muusigii salaamaha ee raadiyo beerula barnaamijka waxaa si wada jirdii la socodsiin doona anigoo ah hawluula aadan xuseen iyo weliba cumar yuusuf aadan americo farsamada waa maxamed yuusuf cabdulaahi intaanu gudagelin barnaamijka waxaad kusoo dhawaataan heeska daafurka
sanandaraartii la sargooy dunidii rabbigii sameeyey cirka sare u taagay xidigaan siraatiyo dayax suudi meeri kusinaan daraartii la sargooy dhiidey rabbigay sameeyey cirka sare u taagay xidigahan siraatiyo dayax suudi meeri lagu sugay cadceede sagalkiyo daruurtiyo lagu xidhay sitaaxe lagu sugay cadceede sagalkiyo daruurtiyo lagu xidhay sitaaxe dhulka gogol seexidiyo saba lagu higaadiyo laga dhigi si dadabkii buraha halsaaniya birta samayda ciidiyo salkaa lahogu joojiyey saddex laabadiyo lagu weliye sabeeye howlo saranseer ku raadiyo guryo samoniyaalo sidkaa dhalay ku haysto hila seer ma weydiyo laba kala safoomba subax noolba jooge waan soo socdaa koobi waxna waan sidaa labadhi waan soo socdaa koobi waxna waan sidaa labadhi samir yeelowaniga saxarlaaha fududaa waan soo socdaa koobi waxna waan sidaa labadhi waan soo socdaa koobi waxna waan sidaa labadhi samir yeelweliga saxaraaha fududa salfudeed ku xaawo jannaadii ka saari ruuxaad sugayso maqan waa la saadshaa sahan waa la dhowraa salfudeed ku xaawo jannaadii ka saari ruuxaad sugayso maqan waa la saadshaa sahan waa la dhowraa asawiin isleelin sarkaa dhabaana noqonin asawiin isleelin sarkaa dhabaana noqonin asaluugin qaybaha qalin baa saxiix waxaan saati ku qorin hawsuu dhabaalay kala saaru niyobin kala garuu siriyo caad ayn salaadu weligeed kala tahay suniyo faral أوجو صح يوما أوجو صح يوما إنك سامتي بيوم سنغرت راشك العداء النفط عيل سوابا يوم
waxaga dhegeystayaal haddii intaas ku dhaafno heeskaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka muusigii salaamaha idaacadda beerle ee magaalada beledweyn haddii aan soo qabto xawa warqadda dhankay ugu horeysa warqad tahniyad aroos waxay naga soo gaartay dad kale ah waxay naga soo gaartay dadka kale ah iqro cali afweyne raxmo cali afweyne hodan axmed cabdulle cabdi axmed cabdulle xasan basaay hooyo xakiimo dhagaxow hooyo maleyko xuseen qadro shidane hindi muumin nadiifo maalin cabdulle dhammaan dadkaas waxay taaniyad aroos u dirayaan maryan cabdulaahi dalabey iyo sayigeeda maxamed muumin cabdulle oo arooskoodu ka dhacay magaalada tambaledweyn waxaan leenahay isku waara isku nagaada ubad kheyr qabe ee baahidin kale sii aamiin aamiin aamiin baanu leenahay cumar oo anna warqada gacanteeda ku jirto waa warqad sahniyad aroos waxaana dirayay dadka kale ah abuukar sheekh axmed odowaa cabdishakuur sheekh axmed odowaa iga raali ahaada waa cadow ee warqadan dib ayaan usoo bilaabay warqadan tahniyadda waxaa dirayay dadka kale ah abuukar sheekh axmed cadow cabdishakuur sheekh axmed cadow safiyo sheekh axmed cadow cabdirashiid sheekh axmed cadow naciimo sheekh axmed cadow samsam sheekh axmed cadow cabdulaahi sheekh axmed cadow cabdicasiis sheekh axmed cadow cumar sheekh axmed cadow fardowsa sheekh axmed cadow jamiilo sheekh axmed cadow ubax cabdi Gaha- guhaad fardowso cabdi guhaad eeda xaliimo fiidow tifow eedo raxmo cadow tifow eedo haweeyo tifow cadow eedo ashkiro cadow tifow dhammaan kaasoo isku duwan waxa ay tahniyad aroos farxadeed ay hawada u marinayaan lamaanaha dunida inteeda kale iska calmaday waa cismaan sheekh axmed cadow iyo marwadiisa qaaliga ayaa leeyahay samiiro cabdulaahi warsame warooskoodu ka dhacay magaalada nairobi isku waaro ubad kheyr qaba ee bahaydin kalsiyo gacal iyo sokeeyaba guurkan lagu farax ayaa leeyahay aamiin baanu leenahay markana waxaad kusoo dhawaataa mid kamid a kaalimaha suugaanta intaasi aan kaga gudubna heeskaasi ay ku luuqeynaysa nimacyaasiin barnaamijka muusigii salaamaha ee raadiyo beerula ay qeyb ka ahayd haddii aan soo qabto warqada dhankeyga warqab dahniyad aroos waxaana dareeyay dadka kale ah hooy ruqiyo iyo hooy dhuuxa cumar hooyo ayaa leeyahay shamso cumar hooyo qamar cumar hooyo abaay kaafiyo axmed fartuun aadan jirow hani cilmi duqow samsam ceelow fowsiyo cali maxamed ikraan cali maxamed iqro cali maxamed xamdi cabdi jaliil ruun sagaal geed farxiyo cabdi bare fahmo maxamed cawaale mahad maxamuud faradheere mukhtaar maxamed faradheere ayaam faradheere ubax faradheere mustaf faradheere dhammaan dadkaasoo isku duuban waxa ay tahniyad aroos farxadeed ay hawada u marinayaan cusmaan sheekh axmed cadow iyo weliba gacalisadiisa samiiro cabdulaahi warsame oo aruuskoodu ka dhacay magaalada nairobi isku waarobad kheyr qabe eebaha idinkala siiya aamiin baanu leenahay aamiin aamiin ayaan leenahay gacantiida waxaa ku jirta warqad tahniyad aroosa waxaa inaga soo gaaray dad kale ah ikraan cabdi mustaf muumin cabdulle maxamed muumin cabdulle geedi iyo weliba shariif muumin cabaas cabdulaahi kuusa cabdulaahi faaduma dahabi faaduma aadan muna xasan aadan cabdi axmed cabdulle iyo dhammaan reer cabdulle xeefow oo isku duuban waxay taaniyad aroos u dirayaan maryan cabdulaahi dalabey iyo saygeeda maxamed muumin cabdulle oo arooskooda ka dhacay magaalada tambaladweyn waxaan leenahay isku waara isku nagaada ubad kheyr qaba ee bahidin kala sii aamiin aamiin ayaan leenahay markana waxaan ku weerarnaysanaynaa kaalmaha suugaanta
mahadaliyo maalin lagu farxee mudan iyo marwaa meherkoodii dhacay
marxabeeyo midagtays la hela sacabiyo mashxarad madashuu aroos
wamahadaliyo maalin lagu farxee mudan iyo marwaa meherkoodii dhacay
sacabiyo mashxarad madashuu aroos
awlad masuulo muslim ahoo diile maxamed iyo rooday mubtao mawla haydinsiiyo awlad masuulo muslim ahoo diile maxamed iyo rooday mubtao haydinsiiyo miisaanu socod muuqiyo hanan maarin dhalaal roda midab qurxoon
maangiyo midkii aqoontiisa malad maxamadow kahee
miisaanu socod muuqiyo hanaan maalin dhalaal roda midab qurxoon
madaxee ragayo maangiyo midkii aqoontiisa malad maxamadow kahee
awlad masuula muslim ah oo diile maxamed iyo rooday murta oo howla haydinsiiyo awlad masuula muslim ah oo diile maxamed iyo rooday murta oo howla haydinsiiyo
waa hagaag dhegeystayaal qeybihii dambe ee barnaamijka muusigii salaamaha idaacadda beerla ayaynu isla soo gaarna haddii aan soo qabto xawaay warqadda dhankayga warqataniya dhalashaha waxay naga soo gaartay dadka kale ah arda maxamed yuusuf iyo caruurteeda bishaar maxamuud yuusuf iyo caruurteeda cabdirasaaq maxamed yuusuf caruurtiisa dhuux maxamed yuusuf caruurtiisa weli maxamed yuusuf caruurtiisa beelo maxamed yuusuf caruurteeda gaas maxamed yuusuf iyo caruurtiisa xariima maxamed yuusuf iyo caruurteeda falis maxamed yuusuf iyo caruurteeda faiso barre yuusuf iyo caruurteeda fatxi cali baare injineer saadiq cali baare khadra cali baare abwaan cabdimajiid cali baare sakiya cali baare maryam cali baare nimca cabdulaahi anis cabdulaahi shakuur cabdulaahi sakariya cabdulaahi yaxya cabdulaahi xamdi maxamed nimca maxamed cabdirashiid maxamed xakiimo waa cabdixakiin maxamed cabaas cumar ramlo cumar dhammaankaasi wax isku duuban waxa ay taniyad dhalashaha wada umarnaya bashaar maxamed yuusuf iyo nasre cismaan cali oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyn gaar ahaan xaafadda buundaweyn waxaana loo bixiyey marwaan bashaar maxamed yuusuf marwaan oo abti adeer soo barbaar oo noqon kii dalkiisa dadkiisa diintiisa anfaca aamiin aamiin aamiin baanu leenahay cumar oo ana warqada gacanteeda ku jirto waa warqaad sahniyad aroos waxaana dirayay dadka kale ah aba cabdulaahi warsame hooyo siraad cusmaan habo waxaa laleeyahay habo nimco sidoo kaleento waxaa laleeyahay hooyo siraad cabdulaahi sumayo abshir cabdiraxmaan abshir maryamo abshir faadumo abshir waxaa laleeyahay cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir sabriye yaxye maxamed diini cabdiraxmaan maxamed diini eedanuuro tifow ayaa leeyahay dhuxulow cadow tifow qaliil cadow tifow dhammaan dadkaasoo isku duwan waxa ay tahniyad aroos farxadeed ay hawada u marinayaan cismaan sheekh axmed cadow iyo marwadiisa samiiro cabdulaahi warsame arooskooda ka dhacay magaalada nairobi isku waarubad kheyr qab eeba ha idinkala siiyo aamiin baanu leenahay markan waxaad kusoo dhawaataa mid kamid a kaalimaha suugaanta
roda midab qurxoon
madaxee ragayo maangiyo midkii aqoontiisa malad maxamadow kahee
miisaanu socod muuqiyo hanaan maalin dhalaal roda midab qurxoon
madaxee ragayo maangiyo midkii aqoontiisa malad maxamadow kahee
awlad masuula muslim ah oo diile maxamed iyo rooday murta oo howla haydinsiiyo awlad masuula muslim ah oo diile maxamed iyo rooday murta oo howla haydinsiiyo maskaxdiyo qalbiga mawjadaha dhiig iyo maankaad ku midhanto malabaad u noqotee
maamuuska gacal muxab iyo jacayl ayay maxamadow madhow kuu qabtaa
maskaxdiyo qalbiga mawjadaha dhiig iyo maankaad ku midhanto malabaad u noqotee
maamuuska gacal muxab iyo jacayl ayay maxamadow madhow kuu qabtaa
awlad masuula muslim ah oo diile maxamed iyo rooday murtao mowlaha idin siiyo awlad masuula muslim ah oo diile maxamed iyo rooday murtao mowlaha idin siiyo mankii oo iftiin u bixii mandheer iyo laas qoray ka muuqda midhiqsiga kumo
sinageed marariya dhirta oo magasho mirixii baxeen isla kugu masaan
mankii oo iftiin u bixii mandheer iyo laas qoray ka muuqda midhiqsiga kumo
sinageed marariya dhirta oo magasho mirixii baxeen isla kugu masaan
awlad masuula muslim ah oo diile maxamed iyo rooday murtao mowlaha idin siiyo أولاد مسؤولة مسلمة هودية محمد يهود أي مبتئو مولى غيد سيو أولاد مسؤولة مسلمة هودية محمد يهود أي مبتئو
waayo dhegeystayaal intaana waxaa ku eeg barnaamijkii muusiga islaama idaacadda beerulaa waxaa barnaamijkeeda la socodsiinaya anigoo ah cumar yuusuf aadan ameerika iyo xaawo aadan xuseen dhinaca farsamada waxaa waa abshar inta barnaamijkan lamid isku maqli doona sidaa nabadgelya
Geddaa nolosha aadamiga, guushiyo barwaaqada, guurka hoggaanshe, guurka hoggaanshe. Geddaa nolosha aadamiga, guushiyo barwaaqada, guurka hoggaanshe, guurka hoggaanshe.